subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo kuwa efemada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com waa sabti sideed iyo tobanka bisha januari ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saakaya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaqiya caalamka ee v o a waxaa ka mid ah xukuumadda israa'iil oo xalay si rasmiya u ogolaatay heshiiskii xabad joojinta ee ghaza xukuumadda netanyahu cadaadis xoog uu kaga yimiday xagga iyo washington ayay ku aqbashay sidaana ayuu ku ansax yahay heshiiskaana lagu qaatay sida uu sheegayo wasiirkan amnigu inuu xukuumadda uu ka tegi doono laakiin ninka maaliyaddu waa ku sii jirayaa sida ay qortay jiridada ka soo baxda israa'iil ee israel today wax kale oo aad maqli doontaan xaalad bani aadannimo oo ka jirta degmooyin ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida xukuumadda israa'iil ayaa xili dambe oo habeenkii xalay oo jimco ahayd aqbashay qorshaha xabad joojinta ee lala galay ururka xamaas kaasoo dhigaya in la sii daayo maxaabiista reer falastiin iyada oo lagu bedelayo lahaystayaashii ku jiray gacanta xamaas ee khaza qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ogolaatay qorshaha sii deynta lahaystayaasha qoraalka ayaa sidoo kale lagu xusay in qorshahani lagu dhaqaaqi doono maalinta axadda ah ee berito warbaahinta ayaa sheegtay in afar iyo labaatan wasiir oo ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare netanyahu ay u codeeyeen ogolaadeenna heshiiskan halka sideed wasiir ay diideen sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters ra-iisul wasaare netanyahu ayaa shir ku dhow lix saacadood oo ay xukuumaddiisu ku guda jirtay ku sheegay in madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu ogolaaday in israa'iil loo celiyo hubkii hore looga hakiyey netanyahu ayaa intaasi ku daray in haddii heshiiska xabad joojinta lagu xadgudbo dowladdiisa ay diyaar u tahay in ay dagaalka dib ugu laabato sida ay ku warantay warbaahinta amaba wargeyska yodcuud exranood golaha wasiirada israa'iil ayaa shir kale kule maanta oo sabti ah si ay ugu codeeyaan heshiiskan taasoo gogolxaar u ah in xabad joojintu dhaqan gasho axadda berito iyo in la bilaabo sii deynta lahaystayaasha maalintaasi islamarkaana la sii daayo maxaabiista falastiiniyiinta ah madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa qorsheynaya in munaasabadda dhaartiisa uu ku qabto gudaha dhismaha koongareska ee cabitolka maalinta isniinta ee soo socota sababo la xidhiidha cimilada oo aad u qabow sida saadaasha hawadu ay sheegtay maalinta dhaarta heerkulka magaaladani washington d c ayaa la filayaa inuu aad hoos ugu dhaco taas oo ka dhigaysa munaasabadda dhaarta trump tii ugu qaboobeyd muddo afartan sano ah trump ayaa bartiisa truth social ku sheegay in uu xil ka saaran yahay ilaalinta dadka iyo dalka balse saadaasha hawada oo muujinaysa qabow daran iyo dabaylo xoogan awgeed ay keentay in uu ka baqo in dadka ay waxyeelo soo gaadho markii ugu dambeysay ee dhaar lagu qabto gudaha dhisme ayaa waxa ahayd kii markii madaxweynihii hore ronald reagan loo dhaarinayay muddoxileedkiisii labaad madaxweyne trump ayaa sidoo kale sheegay in khudbadiisa dhaarta ducooyinka iyo hadallada kale lagu qaban doono isla gudaha xarunta kabitoolka halkaasi oo martida iyo mas-uuliyiinta lagu soo ururin doono gudaha madaxweynaha la doortay donald trump ayaa intaa ku daray in garoonka ciyaaraha ee cabitol one arena ee magaaladani washington la furi doono si dadweynuhu ay ugu daawadaan dhaarta gudaha iyo sidoo kale in halkaasi lagu qabto dabaaldegyada trump ayaa sheegay in uu dadkaasi kusoo biiri doono halkaasi kadib marka uu dhaarta maro oo lagu wado in ay dhacdo labayo tobanka duurnimo si kastaba haatee weli lama oga waxaa laga yeeli doonaa in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qof oo la filayey inay isugu yimaadaan fagaaraha national mall ee magaaladani washington si ay uga qayb galaan xafladda lagu qabanayay bannaanka balse garoonka capital one arena ayaa isagu qaada labaatan kun oo qof oo keliya madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa booqasho ku tegay dalka lubnaan si uu ta- u taageero dibudhiska dalkaasi macron ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay shir caalami ah oo ay bariis martigelin doonto toddobaadyada soo socda kaas oo diiradda lagu saarayo dibudhiska lubnaan kadib burbur ba-an oo ka dhashay dagaalkii u dhexeeyey xisbullah iyo israa'iil madaxweynaha faransiiska oo shir jaraa'id ku qabtay qasriga madaxtooyada ee beyruut isaga oo uu weheliyo madaxweynaha dalkaasi lubnaan joseph caun ayaa sheegay in beesha caalamka ay tahay in ay ka shaqayso taageerada dibudhiska lubnaan macron ayaa sidoo kale ku baaqay in si deg deg ah loo dhaqangeliyo qodobada heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya xisbullah iyo israa'iil waxaa kaloo uu sheegay in heshiiska uu horumar keenay balse uu u baahan yahay in la dedejiyo madaxweynaha faransiiska ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in ciidamada israa'iil ay si buuxda uga baxaan koonfurta lubnaan halka hubka dalkaasina uu si buuxda gacanta ugu jiro ciidamada dalkaasi lubnaan oo keliya dhinaca kale madaxweynaha faransiiska ayaa bogaadiyey doorashada joseph cawn iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha lubnaan nawaaf salaam isagoo sheegay in tani ay muujinayso horumar siyaasadeed oo muhiim ah mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dhegaystayaal sidii aad wararkaba ku maqlayseen xukuumadda israa'iil ayaa xili dambe oo habeenkii xalay ahaa waxa ay aqbashay qorshaha xabad joojinta ee lala galay ururka xamaas kaasoo dhaqangelaya berito oo axada haddaba si aan faahfaahin uga helno qaabka uu heshiiskan u dhaqangeli doono iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray waxaan khadka telefoonka ku wareystay jaamac faarax xasan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan jabuuti heshiiska la kala dhex dhigay israa'iil iyo kooxda xamaas waa- wuxuu soo jiitamayay muddo sanada oo dowladda qatar ay mar ay gaadhay inay wadahadallada ka baxdaba xagga dowladda masar in badan heshiiskan iyadoo lafteeda soo riixaysay laakiin maatinka ah, donald trump aqalka cad uu iman doono iyo doorashadiisu ayaa soo dedejisay in eh, ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu aqbalo heshiiska ah, ah, xabajoojinta ah in la kala dhex dhigo inkasta oo biden khudbadiisa u dambeysa uu ku faanayo heshiiska inuu isagu soo hindisay laakiin canaanta iyo hanjabaada trump ayaa riixday taana waxaa cadaynaysa in maalinta calaamisaarkiisa maalinta ka horeysa ay eh, xabad joojinta rasmiga ay hirgalayso oo isagu la odhan karo inuu la jaan qaadayo maalinta u horeysa ee ka dambeysa maalinta xabad joojinta isniinta marka eh, heshiiskan waa heshiis eh, eh, dadka qase ku dhibaatoonaya ay aada usoo dhaweeyeen Ee, muqaawamada eh, xamaasna ay u aragtay guul inay gaadhay ee, dariiqii uu uu jaaxay ee, yaxya sinwaar oo hadda walaalkii maxamed sinwaar uu uu hogaaminayo kooxda xamaas marka walaal ee, heshiiskaasi waa heshiis ee, taariikhiya waa heshiis israa'iil ee, dadkaygu in badan ay ka dhowr sugayeen oo dad eh, guryooga ka maqan oo lagu haysto dhulka hoostiisa intaas ay dib eh, dadkoogii loo midoobi doonaan Eh, waa taariikh faahfaahin ma laga bixiyey heshiiskan iyo qaabka uu u dhaqangelayo maalinta beriye axad ah xabad joojinta rasmiga kasokow saddex marxaladood ayuu kala kacayaa marxaladda u horeysa oo maalinta axadda afarta galabnimo eh, ay israel sii dayn doonto dadka falastiiniyiinta hadday noqdaan xamaas iyo hadday noqdaan fataxba eh, liisaska ay soo gudbisay eh, xamaas eh, israelna ay ka sii dayn doonto jeelasha xagga xamaasna ay sii dayn doonto eh, saddex iyo soddon israa'iiliyiinta ah eh, xagga ay israa'iilna shan iyo sagaashan eh, maxbuus oo falastiini ay sii doon doonto dufcada u horeysa Eh, marka eh, xamaas waxa ay dalbatay in sideed iyo afartan saacadood ka hor xaaladda la dejiyo dhulka uu noqdo eh, dhul u sallaxan si eh, dadka lagu wareejinayo dadka dhexdhexaadiyaasha ah in ay eh, ayna dhicin sidii maalintii lagu dhawaaqay eh, arbacada bisha shan iyo tobankeygii heshiiska eh, israel ku xadgudubtay eh, duqeyntii hal qofna kaga dhintay ee dadka israa'iiliyiinta ah ee xamaas haysato marka taasi si ay usoo noqon walaal ayay ka dalbadeen in sideed iyo afartan saacadood kahor in xaaladda ay dejiyaan waxaduqayna ay qaadin xukuumadda israa'iil in muddo aaba heshiiskan waxaad mooddaa inay ka cagajiidaysay marka sidey ku aqbashay saameyn intee leeg muuse ku yeelan karaa golaha xukuumadda ee israa'iil arrintani xukuumadda netanyahu cadaadis xoog uu kaga yimiday xaggaa iyo washington ayay ku aqbashay inay fashiliso heshiiskan ayaa laga baqayey marka israa'iilna waxa weyaan maalintii jimcihii ayuu kabinetkiisii shiray arrintaas oo ay ku haysteen labada wasiir mayelka adag oo wasiirka amniga bin kafiir iyo kan maaliyadda heshiiska ay ku tilmaamayeen heshiis xamas ay ku guulaysatay heshiis caar ku ah israa'iil marka walaal way ka hoos soo horjeesteen heshiiskaas inay iyagu ay ansixiyaan laakiin xukuumadda intii kale ayaa sixisay sidaana ayuu ku ansax yahay heshiiskaana lagu qaatay sida uu sheegayo ninkan wasiirkan amnigu inuu xukuumadda uu ka tegi doono laakiin ninka maaliyaddu waa kusii jirayaa sida ay qortay jiridada ka soo baxda israa'iil ee israa'iil today marka walaal xukuumaddu ma dhici doontaa mise ma dhici doonto heshiiskani sidaa ayuu ansax ku yahay axaddana waxa weeyaan ay falastiiniyiintu ay kasoo bixi doonaan inta loo qorsheeyey kahorna lagu waxa weeyaan magacda lagu soo daabici doono bog u qaabilsan israa'iil dadka maxaabiista ah xagga xamaasna ay soo bandhigi doonto dadka israa'iiliyiinta magacdooda iyo sawiradooda intay sii dayn iska u qaabilsan maxaabiista jaamac faarax xasan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan jabuuti maamulka dowlad goboleedka federaalk ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in xaalad bani aadamnimo ay ka jirto degmooyinka maamulkaasi hoos yimaada wariyaha v o eda mukhtaar maxamed cabdoosh ayaa warbixintan kasoo diray baydhabo
degmooyinka koonfur galbeed qaarkood waxaa ka jira xaalado bini aadamnimo oo aada u daran saddexdii sane ee ugu dambeeyey wax soo saarka beeraha koonfur galbeed ayaa noqday mid gaabis ah oo aan wax dalaga kasoo go-in wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed ayaa kulan isugu yeertay hay-adaha arrimaha gargaarka ka shaqeeya iyadoo kulanka sidoo kale maamulada degmooyinka dhibaatada bini-aadinimo ay ka jirta ay uga qaybgaleen aaladda fogaan aragga gudoomiyaha degmada qansax dheere cabdirasaaq cabdi ibraahim sanka oo isagoo ku sugan degmada qansax dheere kulanka zoomka uga qaybgalay ayaa v o a u sheegay inuu ka warbixiyey xaaladaha bini-aadinimo ee ka jira degmada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo dadka dhiban catoosho sidaa la socotid waddanka waxaa ka jiro waayadan dambe xoogaa abaaro taasoo ay ka dhalatay isbeddelka cimiladii iyo deegaanadii go'doonsan gaar ahaan degmada qasax dheere qasax dheere sida lala wada socdo waxay ahayd deegaan wax soo saar leh xaqiiqdii waxaa saameeyey go'doon ay geliyeen kooxaha al-shabaab kooxda al-shabaab iyo isbeddelka cimilada saddexdii sano ugu dambe saddexdii sano ugu dambeysay wax soo saarkii beeraha ay ku tiirsanaayeen xaqiiqdii ma uusan jirin mar waxaa baabi'iyey roobo badan oo deegaanka ka da-ay labadii xilli oo kaleetana wax cunno ku filan mma kasoo go-in sababtoo ah maaysan helin roobabkii dalagaas uu ku bixi lahaa taas ayaa keentay in dadkii ay waayaan cunno ku filan kuwo badan oo deegaanada magaalada ka baxsan dogeyn waxay usoo hayaameen magaaladii si ay nolol iyo ay uga raadiyaan iyo gurmed bini'aadinimo ay u helaan taas ayaa kalistay inaan qayladhaan bini'aadinimo aan dirno waxyaabaha maanta laga hedlaayeyna qaybahaasa ka mid ah wasaaradda gargaarka maanta ay liidgalaynayso laga hadlaayey oo degmada qasax dheere ayaa ka mid ahay degmooyinka oo ka mid ahaa oo baahiyaha ka jiray oo laga hadlaayay marka taas ayaan ugu kaliftay inaan dirno qayladhaantaas waagat marka waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka shacabka maadaama ay ahaayeen dadka qansax dheere dadka ugu wax soo saarka badan gobolka baay waxyaabaha xilligan ay u baahan yihiin bal sharaxaad naga sii
niyo waxyaabaha hadda ugu daran oo hadda soo wajaha waxaa ka mid ah cuno yaraan maadaama beere ay kuay ku tiirsanaayeen beerihii eber ay noqdeen midda labaad inay helaan biyo nadiif ah daawo iyo nafaqayn dadka oo barakacayaasha oo degmada kusoo qulqulayana inay helaan meel ay degaan iyo daryeel bini'aadinimo ay ugu horeeyaan shaltaradii mise kaleeto waxyaabo ay ka galaan cadceeddii iyo iisheeg wixii wax oo meel deegaana marka waxyaabaha aan ka hadlaynay intaas iyo in oo aysan sii barakicin oo deegaano fogfog aysan gaarin oo deegaanadooda looga hortago si iyagoo degan iyo waxaas wax loogu qaban lahaa way waxyaabaha ugu badan oo qayladhaanta aan kaga hadlaynay biniaadam baa layahay ilaah baa wax bixiyo laakiin waxaa waxaan rajaynaynaa in oo cid allaalay ciddii awoodo wax ay ka qabato annaga keliya waxaa waaye inaan qayladhaan aan u dirno aan sheegno baahida iyo dhibaatada meesha ay ka jirto dhammaan dawladdana lala wadaago dawladdiina wasaaraddii gargaarka tan maanta ay ka hadlaysay ahayd dhammaan dadkii oo dhanna way ku baraarugsan yihiin waa la og yahay waana rajaynaynaa insha allah dad wax ka qabta iyo in loo helo iyo cid gurmad in loo fidiyo bulshada ku dhaqan qaasaxa dheere dhibaatooyinkaas ay soo wajaheen wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa isna sheegay in maalmihii ugu dambeeyey degmooyin koonfur galbeed ka tirsan ay kasoo gaaraysay cabashooyin ku aadan xaalado cunniyari iyo bini'aadannimo waxaa noo qabsoomay kulankii hay-adaha coordination meetingka noo qabsoomay waxaa ka soo qayb galay hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya koonfur galbeed ha ahaadaan kuwa internationaalka ah ha ahaadaan kuwa u n ka ah kulankaas waxaa noo shir guddoominayay wasiirka arrimaha gudaha ahna kursimaha madaxweynaha waxaa warbixin laga dhegaystay degmooyin kala duwan oo koonfur galbeed ah sida nolosha bulshada ay tahay waxaa maalmahan cabashooyin aad u badan naga soo gaarayeen deegaanada in nolosha bulshada ay soo adkaanayso sidaas daraaddeed shirka waxaa xoogga lagu saaray sidee looga jawaabi karaa baahayaha ka imaanaysa degmooyinkaas tirada badan ha ahaato degmada bardaale degmada diinsoor qansax dheere buurakaba wallaweyn degmada xudur iyo degmooyin kaloo kamid koonfur galbeed soomaaliya qodobka kaloo shirka looga hadlana wuxuu ahay sharciga la ansixiyey oo ilaalinta gargaarka bini'aadanimada sidii loo loo fuli lahay ayadana waa laga wada hadlay kulankaas waaa waxaa lagu ballamay in xog sax ah laga soo aroori degmooyinka ilaa iyo maalinta talaadada ah kadibna warbixin guud la soo saaro oo xaaladaha degmooyinka ah iyo markaas khaylo dhaan haddii xaaladdu sida aan ku qiyaasayno ay noqoto waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha kasoo qayb galay kulankaas oo talooyin iyo dadaallo badan muujinaya si dadka loogu gurmo lahay degmooyinka xaaladaha bini'aadinimo laga soo sheegayo ayaa inta badan shacabka ku nool waxay ahaayeen kuwo noloshooda ay ku tiirsanayd wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool iyadoo saddexdii sane ugu dambeeyna wax soo saarka u ahaa mid aan najixin beeraleyda iyo xoolodhaqatada waa kuwa ugu nugul oo ay saamaysay abaaraha soo noqnoqday ee ka jira deegaanada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
jaaliyadda soomaalida ee dalka switzerland oo kaashanaya hay-adda amana charity ee dalkaasi ayaa kaalmo gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ee dhibirka ee doctor xabeeb iyo iskoolka waxbarashada ardayda ee aragala ee magaalada muqdisho deeqdan iyo faahfaahinteeda ayaa waxa aan ka waraystay mustaf bashiir goobdoon oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee switzerland mahadsanid walaal xuseen sidaa og tahay jaaliyad dalka switzerland in muddo ah waxay deeq gaarsiinayeen dadka abaaraha oo gobolada iyo deegaanada dadka ay ka soo qaxeen iyo qaar ka mid a iskoolada aan sii jirnay deeq oo haddii noqon laheedo cunto kale ama quraac ardayda iskoolaadka iyo mararka qaarkood aan gaarsii jirnay oo hay raashin marka waxay ugu duwaneed oo waxaan deeq gaarsiinay laba xarun oo waaweyn oo ku taalla caasimadda soomaaliya muqdisho xarun iskoolka dadka indhoolayaasha ah oo dugsi ah oo gabdho iyo wiilal iskugu jira oo layihaha albashiir oo ku yaalla xaafadda waaberi taas oan deeqsiina deeq iskugu jirta cunno iyo iyo gacan lacag aan ku siinay taasaan ku dhiirigelinayna xaruntaas oo in muddo ahba aan wax saaciidaad helin ayaan si kedisa ku tagnay annagoo inta badan saacidna goobaha dadka aan loo maqnayn ama deeq aan la gaarsiin oo isku tashtay si aan u gaarsiino dhaqaale waxaana taageerada annaga na siiyey jaaliyad ahaan hay-adda ammaana aan bartana lahay oo degan dalka switzerland waxaa kaloo aan saaka tagnay oo qayb weyn nala ahayd oo xarunta caafimaadka ee dhimarka ee doctor xabeeb ee magaalada muqdisho oo loo laba goob oo ku yaal oo gobolka banaadir oo qaybteeda kaxda iyo qaybteeda waaberi marka aad baa arrintaas inoo soo jeedatay marka halkaan ku aragnay doctoorka iyo shaqaalihiisa ragga dumar iskugu jira siday arrintaa ay dadka dhimarka oo dhibaatooyinka ugu badan dagaalada sokeeye haleeleen ayaan waxaan gaarsiinay deeq raashin iyo cabitaan iskugu jira iyo dhaqaalaba dhaqaalaha aad u badneed laakiin ayaga waxay ku ahayd aada u soo dhoweeyeen maadaama aysan filinayn filinayn dad ka yimid switzerland ama ay soo gaarsiiyaan hay-adda ammaana dhaqaalaha aan ka wadnay waxay noo ahayd annaga mid muhiim noo ah markaan dib ugu noqono switzerland waxaan gaarsiin deynaa jaaliddii qurba joogta inay mudan tahay dalkii in la tago oo dadkii la saacido waa tahay mustaf taageeradan ma mid hadda uun ku koobanba mise mustaqbalka waxaa jira qorshe idin yaalla oo aad damacsantihiin mustaqbalka waa mahadsantaa xuseen mustaqbalka waxaan rajeynaynaa inaan dhaqaalaha aan soo dirayno aan goobo kala duwan u kala dirno sida waagi hore uun diri jirna iyo ilow dalka inaan nimaadno aan aragno isbeddelka ka jira dalka soomaaliya iyo goobaha mudan dadka in la saacido sidaa og tahayba markii dalkaad dib ugu soo noqotid waxaad arkaysaa isbeddel ka jira dalka iyo weliba baahiyo u baahan dadka aan aan taageerada haysan dibadda oo u baahan in loo tago oo la saacido marka waxay noo ahayd barnaamij aada u weyn oo annagana ay noo ahayd dhiirigelin inaan halkaan tagno oo labadaas goob ee caafimaadka iyo iskoolaadka aan ku saacidno aad ayuu u mahadsan yahay mustaf bashiir goobdoon oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida dalka switzerland oo khadka telefoonka igu waramayey halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a subax wanaagsan meel kastood joogtaan mar kale dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa kula dardaarmay ardayda doonaysa in ay mar kale u fadhiistaan imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare in ay ka faa'iideystaan imtixaanka la samayn doono bisha toddobaad ee sanadkan intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nairobi kasoo dirtay hadalkan ayaa madaxweynaha dalka kenya william ruto waxa uu ka sheegay xilli uu xariga ka jarayay qaybta casharada dheeraadka lagu qaato ee loo yaqaano tuushanka ee dugsiga hoose ee lanaana ee ku yaala deegaan baarlamaaneedka koonfurta dogoreti ee ismaamulka nairobi master ruuto ayaa waxa uu muujiyey sida dowladdu ay uga go-an tahay xaqiijinta in ardayda aan dib loogu dhigin sababo la xiriiro natiijooyinka hoose ay keeneen amaba xanuun ku yimid xilliga imtixaanaadka wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani kenya julius ogamba ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in arintan looga gol leeyahay sare u qaadidda waxtarka hanaanka imtixaanaadka qaran haddaba maxaa xilligan kusoo beegay in dowladdu ay ku dhawaaqdo imtixaanaad labaad oo la qaban doono sanad kasta bisha toddobaad waxaan arrintani wax ka weydiiyey doctor cabdisalaan aadan oo ah maamulaha kollejka macriifa imtixaankii soo baxay asbuucii lasoo dhaafay oo aid form program k c c loo yaqaano secondaryga waxaa muuqata in ay dad fara badan oo ka badan xaaf ay heleen natiijadii ugu hooseysay oo d ah oo jaamacad iyo college labadaba lagu aadi karin haddii lagu aadana ay toqo tahay safar dheer in ruuxu u galo kadib markii saas ay dhacday marka ministry of education iyo educators waa hadleen waxay dhaheen intaanu ruux oo fara badan ummadan haafe toddoba boqol iyo wax baa loo qiyaasay inay saaran ku tagaan ma fiicno marka maxaa xaloo jiraa lehay xalkii marka waxaa le waa in loo sameeyo imtixaan supplementary oo sanadka dhexdiis la qaado weligeed ma dhacin in imtixaan sanad dhexdiis la qaado taasoo la rabo in lagu xaliyo dhibaatooyinkoodii qaar ay jaamacad ay ku aadaan qaar ay college ku aadaan taas ayaa keentay marka in laga fikiro in imtixaan sanadka dhexdiisii la qaado waxaa kaloo jira in waxaan ognahay in imtixaan k c c case waxaa la jiray k c p waqtigeedana uu soo dhammaanayo twenty twenty seven taasoo ay naga xigto taqriiban laba sana in dad fara badan markaay dhexdu ku hari doonaan oon systemkii horena la qabsan waaye systemkii dambe soo socdana cumri ahaan la qabsan waayan doonaan taasoo keeni doonto in dad fara badan ay dhexdu ku haraan taasoo culays u keeni karto familiyaasha iyo wadanka iyo dowladaba u keeni karto dibudhac dhanka oo dad wax bartay laakiin meel loo haynin dhinaca kale qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardayda ayaa weli fahamsanayn nooca imtixaanaadka ay gelayaan ardayda sanadkan labada kun iyo shan iyo labaatanka u gudubtay fasalka sagaalaad mar kale doctor cabdisalaan ayaa arintaasi faahfaahinaya ninku marka waxaa weye waa fasalka ugu dambeeyey ay imtixaan ay u galayaan middle level wax loo yaqaano oo junior secondary school loo yaqaano luqadda yani ama termska ama termska loo isticmaalo tacliinta kenya sidaan u nahay in ardaydaas ay soo dhaafeen grade six kaasoo dhigma eight marka imtixaankan hadda ay geli doonaan waa imtixaankii ugu muhiimsanaa ee ruuxa lagu qaabeyn karo mustaqbalkiisa qaabka uu yaalo dhanka takhasuska dad fara badan a laga yaaba inaysan ogeen in sanadkan imtixaan la geli doono grade nine oo greeninekaasna muhiimaduu leeyahay tahay in ruuxu la ogaado jidkuu qaadan lahaa yani pathway hadday noqoto art hadday noqoto sport hadday noqoto technical hadday noqoto engineering hadday noqoto science hadday noqoto yani yani afarta shanta pathway oo loo loogu talagalay c b c-ga mar taas waxay keentay in dad fara badan ay u arkaan imtixaan uusan jirin imtixaanka markay ku gudbaan marka waxay usii gudbayaan marka wax loo yaqaano senior secondary oo saddex sane saddexdan sane marka waxaa waa takhasus takhasuskii jaamacadda ay ruuxu dhigan lahaa ayuu hadda bilaabayaa si jaamacaddan ay usoo noqoto saddex sano aysan ahayn afar sano marka waa muhiim in waalidiintu ay ogaadaan in imtixaanka soo socda uu ka muhiimsan yahay kii grade six uu ka muhiimsan yahay lana wuxuu qaabeynayaa mustaqbalka
sidoo kale doctor cabdisalaan aadan ayaa sheegaya in weli ay jiraan caqabado la xiriira nidaamka cusub ee waxbarashada kenya gaar ahaan helitaanka agabka ay u baahan yihiin ardayda iyo fasallo ku filan walow dowlada kenyana ay arintaasi ka samaysay dadaalo xoogan caqabada ugu waaweyn waxaa kamid ah in horta la haynin macalimiin ku filan oo train oo systemka train ku ah inkastoo dowladda ay bixinayso juhdi fara badan iyo in surface train iyo in macalimiinta primaryga lagu deploy gareeyo in ay seniors ka baraan iyo in juhuud fara badan socoto waa la socdaa laakiin weli gaabis uu jiro ta labaad dhanka fasalada yacni fasaladu kuma filno sababta waxaa weye cunugii grade form one aadi lahaa weli wuxuu joogaa primaryga uu joogaa fasalo ku filan lama hayo ilaa iyo waxaa la sheegaa sixteen thousand fasalo la sheegay sanadka lasoo dhaafay dhammaadkiisii wax waa la dhisay laakiin waxay la dhisay meel meel ma gaarin waxaa kaloo jira dhanka oo laabka oo waxyaalo fara badan oo c b c waa practical practicalkiina marka laabab looma hayo gaar ahaan iskuulada dowladda iskuullaha privateku waa dadaalayaan oo waxood waa samaysanaan laakiin dowlad weli waaye golaha qaran ee imtixaanaadka dalka kenya ee loo soo gaabiya neeg ayaa imtixaankan waxay qaban doonaan bisha toddobaad ee sanad kasta iyadoo sida caadiga ah imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare la sameyn doono dabayaaqada sanadka oo ah xilligii horeyba loo sameyn jiray intisaar saale xuseen v o a nairobi markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay heeskaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo dille sidaas iyo nabadgeliyo I'm cool.